halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com
aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba waa subax talaadaha bisha abriil waa afar sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya xaashe ibraahim aadan iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
waxaan hadda samaynay daawo noo maraysa waxa la yidhahdo preclinical valuation waxaad ka soo bilaabaysa unugyadii oo cudurka qabay ama petridish ama dhaladii lagu karinhayay dhalad tijaabadii macnaha waxaas baan yaad ka soo bilaabaysaa haddaad aragtay inay shaqaynaysa markaas waxaad u gudbinaysaa xayawaan baad u gudbinaysaa xayawaanka markay hadday kushay waxaad usoo gudbinaysaa dad
codkaasina waa doctor xange oo cilmi baare caafimaada ah oo magaalada tan washington ku soo bandhigay dawo cusub oo nooc cudurka kansarka ah lagu dawaynayo oo meeshii ugu dambaysa maraysa warbixin ayaannu idinka haynaa axmed waxa uu sidoo kale qabaa in guurka labada qof ay da'doodu wax badan u dhaxayso ay asal ahaanba keento duruuf ka timaada dhinac ka mid ah dhinacyada isguursanaya ragga iyo dumarka kuu doonaba ha ahaadeen isagoo taana u soo deliishanaya dacdooyin warbixin ku saabsan guurka ka dhex mara dadka kala da'da weyn ee soomaaliyeed ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna warbixin aan ku eegayno dhaldhaqaaqa burcadbadeedda ee xeebaha soomaaliya oo dib u bilaabatay xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka mas-uuliyiinta dalka ruushka ah ayaa aqoonsaday qofka looga shakiga qabo inuu geystay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala dalkaasi ruushka sida ay warisay wakaaladda wararka ee interfax interfax ayaa sheegaysa in booliska ay hadda rumaysan yihiin inuu ahaa ninka weerar inuu ahaa weerar ismiidaamin ah oo ay garteen qofka lagu eedeynayo inuu weerarkaasi ka dambeeyey oo lagu sheegay inuu yahay nin saddex iyo labaatan jir oo ka yimid bartamaha eshiya guddi ka kooban senataro maraykan ah ee loo xil saaray in ay ogolaadaan ama se diidaan ansixinta garsoora neil garsak oo toddobaadyadii lasoo dhaafayba wax laga weydiinayay taariikhdiisii iyo go'aamadii uu horey u qaatay ayaa ugu dambayntii ansixiyey inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan maraykanka garsoore neil garsak ayaa ah ninka uu u soo xushay madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump inuu buuxsho kaalintii bannaanayd ilaa iyo bilowgii sannadkii hore ee uu garsoore kale ka geeriyooday xubnaha dimuqraadiga ee guddiga iyo guud ahaan koongareeska maraykanka ayaa isku dayayey inay hor istaagaan magacaabistan balse ay ugu dambayntii u suurtogeli weysay maadaama looga awood sarreeyo labada gole ee maraykankaba
waxaa magaalada tan washington ee caasimadda dalkan ka socda kulan cilmiyeed sanadla ah oo markaasi la isku idaarsanayo macluumaadkii ugu dambeeyey ee cudurka kansarka waxaana ka mid ahaa cilmibaarayaasha caafimaadka ee natiijada dadaalkooda ku soo bandhigay kulankan axmed maxamed cabdi oo loo yaqaano doctor xange cilmibaare caafimaadna ka ah jaamacadda militariga ee dalkan mareykanka ee layidhaahdo u s u s h kuna taala gobolka maryland ee dalkan jaamac bulle jaamac ayuu oo horeyn u sharaxay shirka iyo waxa ka socda
waad mahadsan tahay soo dhaweynta aad igu soo dhaweysay meeshaan shirka aan ka qayb galay wuxuu ku saabsan yahay waa shirka ugu weyn cudurka kansarka la yidhaahdo ayuu ku saabsan yahay waa shir international ah oo bilowday maalinkii sabtiga ahaa ilaa soconahaya ilaa iyo maalinka arbacada ah oo bishu ay shanta tahay waa shir international ah oo ay kasoo qayb galaan dhammaan wadamada adduunka wadamo badan oo aan dad ka imaanin way jiraan oo ay soomaaliya ka mid tahay inkastoo hadda soomaali badan aan ku arkay laakiin soomaalidaasu waa soomaali dhakhaatiir ah oo ama cilmi baarayaal oo maraykanka iyo canada iyo yurub iyo meelahaas jooga wax soomaaliya ka yimaado weli lamaan kulmin shirku waa sidaas waxaa la isku weedaarsadaa aqoontii ugu dambeysay ama farsamadii ugu dambeysay ee lagu baarahayay cudurkaas waxaad markaa nala wadaagtaa maadaama aad cilmi baare cilmigan kansarka aad adigu tahay maxaa kaa xiise geliyey kulankii aad ka qayb gashay cudurkan kansarka uu wuxuu ku dhacaa ilaa iyo inta la qiyaasay sanadkii qura wuxuu ku dhacaa ilaa iyo afar iyo toban milyan in ka badan oo qof wuxuu dilaa ilaa iyo in ka badan sideed milyan oo afar iyo tobankii milyan ka mid ah sida aan hore kugu sheegayna anugu waxaan ka shaqeeyaa nooca kansarka ku dhaca prostateka kansarkuna waa cudur maaragtay ilaa iyo laba boqol oo nooc leh aniga marka khaasatan waxaan aada u xiiseeyaa oo aan ka shaqeeyaa midkii prostateka hadda aan kuu sheegay waxaa xiise geliyey heerka maaragtay cilmi baarayaasha kala duwan ee caalamiga ay maaragtay meesha soo bandhigeen sida daawooyin cusub oo ay keeneen clinical trials ay meesha keeneen oo meeshii ay marayso iyo maaragtay wixii lamid ah iyo weliba waxyaalo hor leh oo aan horey loo ogeyn oo laga helay cudurkaas isaga ah oo sababi kara inuu cudurku qofka ku dhaco waxaa kale oo actually cajiibgeliyey waxaa jirta inaad la socotaan aan rajaynayo waxaa hadda la isticmaalaa oo research lagu hayaa in waxa la yidhahdo immunotherapy immunotherapy marka waxaa waaye qofka difaacidda jirkiisa ayaa maaragtay kor loo qaadaa oo waxaa la isticmaalaa immune systemkiisa trial baa jiray oo ilaa iyo muddo socday oo hadda very promising ah marka kuwaas waxay ka mid ahaayeen waxyaalihii maaragtay iyo xiisegeliyey waxaad adiga laftirkaaga soo bandhigtay cilmi baaristii aad waday meesha ay wax ku marayaan bal iyadanana wax nagala wadaag waad mahadsan tahay marka aniga cilmi baaridda aan samaynahayo waxaa waaye sida aan daawo uga heli lahaa nooc ka mid a prostate cancerkaas waaye kaba soo qaad laba qof oo hal meel inta soo wada galay midna uu hargab ku dhacay midna uusan ku dhicin baad arkaysaa ad arkaysaa laba qof oo maaragtay isku cudur uu ku dhacay haddii daawo la siiyana uu mid fiicnaanayo kii kalena uusan waxba u tarayn hadduu kii saddexaad qof saddexaad u qabayna waxaa laga yaabaa inuu uga sii daray marka waxyaalaha aan baaro waxaa ka mid a sababta ay ku dhacday in maaragtay cudurkaanu uu si kala duwan dadka ugu dhaco maxaa sababay taas waxaa mas-uul ka noqon karta genetic build upkii aan kow kuu sheegahayay oo waxaa waaye sida dadku ay uu ilaahay u sameeyey baa kala duwan oo waxa waaye wax walba waxaa mas-uulka waxaa la yidhahda genes geneska waxay sameeyaan proteins proteinskana waxay sameeyaan shaqadii caadiga ahayd oo jirka aan qabanayna ama hadday normal noqon lahayd oo kaba soo qaad ay hilib noqon lahayd maqaar noqon lahayd xitaa hadalkaaga ay noqon lahayd ama gacan aad kor u qaadi log wax walba proteinkaas baa keena marka proteinkaas isaga a defectiga ku dhacday baan baaritaan ku sameeyaa waxaan sameynaa wax la yidhaahdo whole genome sequencing qof kansarka qabay baa noo imaanahaya waxaan samaynayna wax alla yaro waxa jiinkiisa eh baan fiirinaynaa marka sequencing wax la yidhahdan ku sameynaa oo macnaheedu ay tahay mid kasta oo jiinkiisa ka mid aha siduu yahay baan ogaanaynaa weli waxaan hadda samaynay daawo noo maraysa waxa la yidhahdo preclinical evaluation waxaan waxaad kasoo bilaabaysa unugyadii oo cudurka qabay ama petridish ama dhaladii lagu karinahayey dhalad tijaabadii macnaha waxaas baan yaad kasoo bilaabaysaa haddaad aragtay inay shaqaynaysa markaas waxaad u gudbinaysaa xayawaan baad u gudbinaysaa xayawaanka markay kasoo gudubto hadday ku shaqayso waxaad usoo gudbinaysaa dadka markaas waa marka aan sheegahayay clinical trialsku markaasay bilaabmayaan mar daawo aan soo helay oo aan sameeyey oo ku saabsan hal nooc oo defect oo prostate cancerkaas laga helo ilaa iyo toddobaatan iyadana boqol kiiba toddobaatan ah
kaasi waxa uu ahaa axmed maxamed cabdi oo loo yaqaano doctor xange waxa uu khadka taleefonka isagoo ku sugan magaalada tan washington ugu warramayey jaamac bulo jaamac stuudiya ee la jooga waxaa dhegeystayaal naga xusuusinaa in waraysiga doctor xange oo dhammaystiran aad ka heli kartaan bogga laanta afka soomaaliga ee v o a v o a somaly com
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale waxaad weli nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waxaa waayadan dambe bulshada soomaalida dhexdeeda kusoo badanayay hadalhaynta ku saabsan guurka dhex mara laba qof oo ay da-doodu aada u kala weyn tahay taas oo ay dadka qaar ku tilmaamayeen inay tahay arrin xadgudub ku noqon karto qofka da-da yar halka qaar kalena ay u arkaan inay tahay dhaqan soo jireena oo aanay bulshada soomaaliyeed u arkin wax cusub oo meel ka dhac lagu tilmaami karo caashe ibraahim aadan ayaa haddaba warbixin ku eegaysa guurka labada qof ee ay da-doodu wax badan u dhaxayso iyo siyaabaha kala duwan ee ay dadku u arkaan
maaha wax ku cusub qoysaska soomaalida dhexdeeda in loogu soo gogol fadhiisto gabar markaa uu qaangaartay oo la doonayo in loo dhiso nin wax badan dha ahaan ka weyn hase ahaatee soomaali badan ayay waayadan dambe la noqotaa inay tahay meel ka dhac in laba qof oo aad u kala weyn ay isguursadaan axmed maxamed cilmi waxa uu ka mid yahay dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa waxa uu sidoo kale wax badan ka og yahay dhaqanka soomaalidii hore iyo hanaankii guurkii xilligaa jiray waxa horta wax hadda bilowday ma aha toddobaatan jir baa toddobaatan halaad gabadh intuu ka bixiyo loo jujuubi jiray oo loo qasbi jiray oon laga hadlin jirin laakiin hadda markay toddobaatan jir gabar dookheeda ku guursato dee iyada lafteedu inay danaysanaysaa laga yaabaa lama dhihi karo ma ogta odayga meesha eedda laga saaro aan inayna oolin baan aaminsanahay ma aha wax ceeba ma aha wax xun waxyaabaha ay bulshada ugu halqabsato guurka dhex mara odayga soomaaliga ah ee gabadha aadka uga yar guursada ayaa waxaa ka mid ah in hooyada ay xanaanaynta iyo dabacararka ilmaha ay keli ku noqoto maadaama uu yahay aabbe culus axmed maxamed cilmi waxa uu gudaha iyo dibaddaba waayo arag u yahay sida qoysasku da' walba ha lahaadeene ay carruurtooda u korsadaan labaatan jir ilmihiisa inanti la cararaysaan haynaa haddaad xagga kale ka fiiriso marka ilmo korintu iyo ilmahan ay inantu la cararayso odayga keli kuma aha dal iyo dibadba waanu ka war haynaa dumarka ayaa carruurta koriya inta badan maajority u badan odaygan da'diisa keli kumaahan aaminsan anuu fikirka waan kasoo horjeedaa wiilka yaraaba ilmihiisa waa lala caraya meelaha suqadaad weyn yahay isagoo wuxuu qabanaya aan jirin oo isaga caanaha ka cabayaba carruurta way tuuran yihiin meelahaas ay dal iyo dibadba joogaan axmed maxamed cilmi isagu uma muuqdaan haba yaraatee in wax cilladahi ay ku jirto guurka labada qof ee kala da'da ah waxaana ay la tahay in gabdhaha da'da yar ay iyagu lafsad ahaantooda guurka odayga ka weyn ka doorbidayaan midda wiilka ay isku da'da yihiin anugu waxaan qabaa odayaasha gabdhaha guursanaya furiinka inay kaga yar yihiin wiilasha marka hadda tusaale ahaan loo soo qaato waxaad arkaysaa inan shan ilmood ama lix ilmood ama toddoba ilmood oo afar aaboo shan aaba kala leh maamaa soomaaliyeed oo la dhihi jiray oo dumarku aada u necab yihiin baa jirta caasho oo la dhihi jiray inan nin dhali karaa dhaqi kara si markii loo fiiriyo labada qof markay dhalinyaro yihiin oo isla eg yihiin duruuf hadday timaado way isla boodayaan ma kala caqli badno ma kala waayo aragsano calaaduul marka markii laba eray laysla dhaafaba in dalqad kasoo boodaa laga yaaba oo meesha lagu qala laakiin ninkan odayga ah inuu yar waayo aragnimo iyo xigmad adeegsado oo inanta uu yaran dhaqabay u badan tahay inkastoo calafna meesha ku jiro hase ahaatee axmed cabdi maxamed oo ah aabe dhallinyaro ah oo degan degmada dhobley ayaa diidana fikirka axmed cilme ee ah in ragga dhallinta yar ay ku degdegaan furiinka xaasaskooda marka laysqabto aniga runtii waxaan guursaday anigoo da-yar saddex iyo labaatan labiyo labaatan meelahaasi aan ku guursaday hadda ilaa iyo toban sano ka badanna reer baan leeyahay waxaan ahay aabe shan ciyaalo leh oo da-diisa cunugiisa weyn uu jiro sagaal sano iyo dhowr bilood aniga haddii inta xaaska ahaan ahaa noloshayda mataqaanayo wax dhibaato ah oo qoyskayga soo maray ama problem ah ama furiin ah ama wax lamid ah oo imaaday ma jiraan aqoon ahaan inta aan ka ogahay waxaa inta badan raagitaankiisu uu badan yahay dadka isku guursada da'yaraanta ama iyagoo yaryar isguursada axmed waxa uu sidoo kale qabaa in guurka labada qof ay da'doodu wax badan u dhaxayso ay asal ahaanba keento duruuf ka timaada dhinac ka mid a dhinacyada isguursanaya ragga iyo dumarka kuu doonaba ha ahaadee isagoo taana u soo deliishanaya dhacdooyin uu shakhsiyan isha saaray dhallinyaradii waddanka joogtay maanta waxay u badan tahay inay iska shaqa la-aan tahay sidaas daraaddeed qof isaga da-diisa ka weyn oo laga yaabo inuu wax ku tuhunsan yahay ama dhaqaale uu ka og yahay ay maaragtay uu guursado oo sidaas maanta ay ku wada joogaan soomaaliduna waxay dhihi jirtayba dee guurku waa badi badi saar iyo badi dab saar iyo dab dab saar badi badi saar waxa weeyaan adoo awalba qof ladan ahaa oo qoyskiinu qoys ladan ahaa in aad qoys ladan aad ku sii biirto guurkaas badi badi saar baa loo yaqaanaa badi dab saarna waxaa loo yaqaanaa inaad gabadhii guursato nin aan waxba haysanin iyadoo reerkoodu ladan yahay ama gabadhii qoyskooda dan yara inay guursato nin reerkoodu ladan yahay kan saddexaadna wuxuu ahaa dab dab saar yacni laba aan waxba haysanin inay isguursadaan marka waxaad moodaa hadda inuu u batay guurkii dhinaca ama hantida ama qofku maanta wax ma haystaa inay rag iyo dumar labadiiba ay fiirinayaan sahre xuseen mire waa hooyo degan dalkan maraykanka waxa ay ka biyodiidan tahay guurka dhex mara labada qof ee kala weyn diidmadeedaas ayay sal uga dhigaysaa hanaanka guur ee wiilka iyo gabadha ee dalkan ay degan tahay dhaqankii aan markii hore ku qornay markii qurbaha la wax weyn baa isbedelay waagii hore sideeda jir baa gabadh oo shantii manta lagu dari jiray hadda laakiin markii caradaa layiid baa dhibka la arkay runtii waxaan u arkaa dhib weyn sababtoo ah hadda gabar yar oo jaf jaf jaf ah ordaysa iyo oday usha haysta asna dhib buu ku qaba oo ma qancin karo iyada dhib bay ku qabtaayo oo ma sugi karto mideeda kaleeto waxaad arkaysaa dadka halkan qurbaha aan ugu nimid laba labada qof marka isguursaday waaba isku da ama hal sana iyo laba sana kala weyihiin waa isla gaboobayaan waa isku ra'yi waa isku xoog waa isku abitaad waa isku wax walba macnaha waa isku way ka siman yihiin laakiin markii labada qof kala weyihiin islaan weyn oo wiil yar guursatay iyo nin weyn oo gabar yar guursatay labadaba dhib bay isku qabaan runtii maxaa dhihi lahaa odayaashawna habraha raadsada habrahawna odayaasha raadsada wiilasha dhalinyarona israadsada saasa aanu ku talin lahaa inkastoo ay dhaqan soo jireena ka tahay gudaha bulshada soomaalida in odayga soomaaliga ahi uu guursan karo gabar yar oo uu dhali karo oo ay horeyna soomaalidu uga maahmaahday oo tiri gabar ninka dhali kara ayaa dhaqi kara ayaa haddana waxa aad mooddaa in maahmaahda iyo dhaqanka ay ku soo aroortayba aan sidii hore looga dhex arag bulshada dhexdeeda
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan oo warbixintan inooga diyaarisay guurka dadka kala da'da weyn oo baryahan hadal hayntiisa ay bulshada ku soo dhex noqotay
subax wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington dhowr cisho gudahooda ayaa saddex markab oo dalal kala duwan laga leeyahay lagu afduubtay biyaha badweynta hindiya ee soomaaliya waxaa afduubka maraakiibtan ay imaanaysaa iyadoo sanadii lasoo dhaafay ay hoos u dhacday afduubka maraakiibta loo geysto lagu geysto xeebaha soomaaliya markabkii ugu dambeeyey waxaa shalay lagu afduubtay meel aan ka fogeyn xeebta soomaaliya haddaba maxaa soo kiciyey xilligan falalka burcadbadeedka sahre cabdi axmed ayaa warbixintan nooga diyaarisay qiyaastii meel boqol iyo afartan mayl cabirka badaha u jirta xeebta indian oceanka ee saaran soomaaliya ayaa waxaa burcadbadeedan soomaalida gacanta ugu galay markabkii labaad waxa ayna ka dhigan tahay weerarkii afraad ee markab lagu afduubto oo ka dhacaya biyaha soomaaliya waxay tani kusoo beegmaysaa sannado badan oo ay xeebaha soomaaliya ka dhicin wax afduub maraakiibta ah john stade waa madaxa hay-adda ocean beyond piracy waxa uuna v o e da u sheegay in inkastoo aanan lahenin tafaasiil dheeriya oo ku saabsan afduubkii markabkii shalay haddana in markabkan cusub ee la afduubtay ayaa waxaa le sida uu yiri ganacsato reer bakistaana waxaana lagu afduubay badweynta indiya ee biyaha soomaaliya waxaa markabkaasi ka sii horreeyey mid kale oo laga lahaa dalka indiya
markabka indiya waxaa la qabsaday xoogaa ka hor kii labaadna waxaa la qabsaday maanta waxaana ay ka qabsadeen meel biyaha fog ee badda dhexdeeda ah boqol iyo afartan mayl oo cabirka badaha waxay kala ahaayeen laba dhacdo oo kala duwan laakiinse labada markab waxa ay ku sii jeedeen xeebta galmudug iyo ceelhuur oo hobyo u dhow markabkan shalay la afduubay ayaa waxaa ka sii horreeyey kan indiya laga lahaa waxaana lagu qabsaday biyaha soomaaliya dhacdooyin isku mid ah oo xilliyo kala duwanse dhacay sida uu leeyahay mar kale john stade
waxaan ognahay in markabkaasi laga lahaa indiya waxaa saarnaa shaqaale wada indiya u dhashay oo koob iyo tobana wuxuuna marayay inta u dhaxaysa mukulla oo yaman ah iyo kismaayo waxaana laga qabsaday meel u dhow koonfurta hobyo admiraal faarax qare waxa uu madax ka yahay hay-adda badaha soomaaliyeed waa hay-ad ka shaqaysa cilmi baarista falalka dhacdooyinka badaha soomaaliya wuxuu iiga warramay waxa keenay xilligan in mawjadihii burcadbadeeda badaha soomaaliya ay soo noqdaan labadii kun iyo shantii lixdii toddobadii sideedii aada u kacday ilaa ay ka dinto oo laga waayo labadi kun afariyo tobankii iska dhe la waayey sababti keentay markaas ayaa hadda soo naqatay mar kale intii sababtaasu jirtana waxaan qabnaa mar kasta inay inay burcadbadeedu iina soo naqnaqado sababtaasi waxay ahayd maraakibtan hay-adaynu waxay u taqaan burcad kaluun burcad badeedaa la dhihi jira kuwa kale kuwaana burcad kaluumaa la yidhaha burcad kaluunku maraakibtaasu maadaama aysan jirin ciidamo xoogan oo soomaaliya ee leedahay oo ilaaliya biyaha badda sidii loo baahnaana u waardiyeyn kara badda soomaaliya iyo khayraadkeeda ayaa waxa uu sheegay admiraal faarax qare inay muhiim tahay in maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iskaashi ay sameeyaan sidoo kalena dowladdu ay isu soo dhowaanshiyo maraakiibta doonaya in ay sharciga u kalluumaystaan soomaaliya ay u sameeyaan qodobka kolay wuxuu yahay dowladda soomaaliyeed inay abiil u qaadato caalamka unada ka codsato siday maraakiibtan burcadbadeedkaba loo keenay in ay daga ay dagaal ku qaadeen burcadbadeed ay dagaal ugu qaadaan hadda burcad kalluunka inay dagaal ku qaadaan arrintaas marka caalamiyan in xil laga saaro inay waajib tahay ayaan qabnaa waxna ku xalismi lahaayeen laba waxaan qabnaa dowladda soomaaliyeed inay adduunka u sheegto inay bixinayso leesino rakhiis ah oo geesinimo geli kara kuwa kaluumaysta tuuganimada ku shaqeysta gaar ahaan haddaan nahay askar dadkii askarta kasoo jeeday len talihii horaan nahay ciidamada badde ilaa iyo haatan maraakiibtan ma jirto wax madax furasho ah oo ay sheegteen burcadbadeedda haysata waxaana xusuusin mudan in bishii maarj saddex iyo tobankeedii sidaan oo kale markab laga leeyahay dalka sirilanka oo ay saarnaayeen saddex iyo toban shaqaale ah lagu afduubtay xeebta caluula ee puntland inkastoo markii dambe maamulka puntland ay ku guulaysteen in markabkaasi ay soo furdaamiyaan afduubka maraakiibtan ayaa imaanaysa iyadoo xeebaha soomaaliya ay weli ku sugan yihiin maraakiibta dagaalka ee la dagaalamaya burcadbadeeda
aaday u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi nooga diyaarisay xaaladda burcadbadeedka ee kasoo cusboonaaday badweynta hindiya gaar ahaan xeebaha ku dhow soomaaliya halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha oo inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaawna ee tababaraha kooxda manchester united jose morino ayaa waxa uu sheegay in kooxdiisa ay diiradda saari doonto inay ku guulaysato koobka yuruba league si ay ugu soo baxdo koobka horyaalada qaaradda yurub ee xilli caareedka soo socda haddii ay sii lunto rajada ay ka qabaan inay kaalinta afraad ka galaan horyaalka brime liiga kooxda manchester united ayaa waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana shan dhibcood ay ka dambaysaa kooxda kaalinta afraad ku jirta ee manchester city inkastoo kulan uu u harsan yahay waxaana labadii kulan ee ugu dambeeyey barbardhac la gashay kooxaha bournemouth iyo kooxda west bromwich albion waxay caawa la ciyaari doontaa kooxda everton waxaana xiga kulan ay hadda la dheeli doonta kooxda sunderland hase yeeshee waxaa u harsan siddeed kulan oo afar ka mid a ay yihiin kooxaha chelsea manchester city arsenal iyo kooxda tottenham dhinaca kale xidiga kooxda real madrid christiano ronaldo ayaa waxa uu sheegay in la yaab ay ku noqotay markii macallinkii hore ee kooxda man united alex ferguson u sheegay inuu xirto lambarka toddobaad ee kooxdaasi oo horey u xirteen xidigo caan ah sida george bes eric cantona iyo david beckham isagoo ka hadlayay munaasabad ka dhacday madrid ayaa christiano ronaldo waxa uu sheegay in isaga marka hore uu doonayo inuu xirto lambarka sideediylabaatanaad hase yeeshee ferguson u sheegay inuu xirto lambarka toddobaad waxay ugu noqotay la yaab sababtoo ah xidigo aad caan u ah ayaa xirtay lambarkaasi ronaldo ayaa markaasi waxa uu jira oo keliya siddeed iyo toban sano waxaana kadib uu kooxda united kula guulaystay saddex horyaal oo premier league ah iyo koobka horyaalada qaaradda yurub isagoo kadibna noqday xidiga ugu wanaagsan dunida ugu dambayntiina haddii aynu eegno kulammada ciyaareed ee caawa dhacaya qaar ka mid horyaalada dalalka qaaradda yurub horyaalka brimer liaga kooxda manchester united ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga everton kooxda stock city waxay u safri doontaa naadiga banley lester city ayaa la ciyaari doonta kooxda ugu hooseysa horyaalka ee sunderland kooxda watfordna waxa ay la kulmi doontaa naadiga westbromich albion horyaalka dalka sbain atletic club ayaa la kulmi doonta sbanyol atletico madrid waxay martigeli doontaa kooxda real sociedad halka kooxda real batis ay garoonkeeda kula ciyaari doonto naadiga villareal horyaalka dalka jarmalka ayaa sidoo kale kulamo ka tirsan caawa ay dhici doonaan kooxda brushi dortmund waxay martigelin doontaa kooxda hamburg f c kon ayaa la kulmi doonta kooxda frankfort naadiga hogaanka heese ee bayer munchenna waxay aadi doontaa kooxda hoffenheim waxaana sidoo kale dhici doonaa kulan dhex maraya kooxaha beder bremen iyo shaal xubintii cayaarahana waa niciintaas
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo nala socodsiinayey xubintii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha adduunka dhegeystayaal halkaad kala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana caashe ibraahim aadan oo igula sugan stuudiyaha aan ka codsada inay inoo dulmarto mid ka mid ah qodobadii warka ugu doorka roonaa mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa aqoonsaday qofka looga shakiga qaba inuu geystay weerarkii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada layidhaahda st bersberg ee dalka ruushka siday warisay wakaalada wararka interfax interfax waxa ay sheegaysaa in booliska ay hadda rumaysan yihiin inuu ahaa weerar ismiidaamina oo ay garteen qofka lagu eedeynayo inuu weerarkaasi ka dambeeyey oo lagu sheegay inuu yahay saddex iyo labaatan jir ka yimid bartamaha eshiya guddi ka kooban senatero maraykan ah oo loo xilsaaray in ay ogolaadaan ama se diidaan ansixinta garsoore niel gorsij oo toddobaadyadii lasoo dhaafayba wax laga weydiinayay taariikhdiisa iyo go-aanadii uu horey u qaatay ayaa ugu dambeyntii ansixiyey inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan maraykanka aad iyo aad ayaad umahadsan tahay caasho ibraahim aadan dhegeystayaal haatana waa dhankii heesaha xashay maxaad inoo soo xushay
annaga goordhaweyd ka hadlaynay in baryahan dambe ay bulshada kusoo badanayso dadka kala da-da ah ama da-doodu ay wax badan u dhexaysa isgur si kale haddii loo yidhaahdo soomaalida waxay yidhahdaan naag ninkii dhali karaa dhaqi kara inkastoo dumarka ay ka caaroodaan oo mid ka mid a martidii barnaamij ku jirtana uu sheegay markaa shimbirba shimbirkiisa ha la duulo bay kusoo gabagabeeyeen inta badan dhinacyadu inkastoo weli aan laysku raacsanayn taa xitaa anigu taasaan ogolahay shimbirba shimbirkiisa ha la duulo waa cabdifitaax yare iyo codkii farxiyo fiska codka macaan ee cabdifatax yare iyo farxiyo fiska iyo heesta shimbir ayaa u dambeysay idaacaddeenii aroornimo oo halkan wadajir idinkaga soo jeedinayeen caashe ibraahim aadan aniga oo ah jaamac buulla jaamac iyo soo saaraheenna bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiise leh
shimbirkiisa hala duulo qof walba kala dooqa halo daayo shimbirba shimbirkiisa